halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosan nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban mitirban herarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce kuubiyo soddonka bisha julaay ee sannada labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu ah cabdiraxmaan xuseen furre
mihii esafaaradda oo muddo maqnaa maanta gacanta soomaalidu ku soo noqday iyo gacanta safaaradda saddex sano ayuu meeshan xirnayd
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya ee dalka talyaaniga muuse xasan sheekh oo ka hadlaya safaaraddii soomaalida ee dalkaasi oo gacantooda ku soo noqotay muddo labaatan sano ku dhow kadib qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijka saaka iyo caalamka ee idaacadda v o a waxaa ka mid a obama muxuu ka yidhi xilliguu kenya joogay sida ay kenya u dabagasho dadka argagixisada lagu tuhumo ruushka oo vito u adeegsaday qaraar golaha ammaankaee la keenay faahfaahin qaraarkaasi ku saabsan warbixin ayaannu idinku haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ururka daalibaan ayaa qiray inuu geeriyooday hogaamiyihii hore ururkaasi mulla cumar bayaan shalay oo khamiisa uu soo saaray ururka daalibaan ayaa lagu xaqiijiyey geerida mulla cumar iyadoo ururka daalibaan uu sheegay in mulla cumar uu geeriyooday ama uu geeriyooday cudur haleelay dartiis balse aan sheegin xilliga uu dhintay goobta ku geeriyooday dowladda afghanistan ayaa bayaanay soo saartay arbacadii ku sheegtay in mulla cumar hogaamiyihii hore ururka daalibaan uu geeriyooday laba sano ka hor walow sheegashadaasi uu ururka daalibaan beeniyey dhinaca kale bayaan shalay ka soo baxay dowladda bakistan ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay kulankii dhex mari lahaa dowladda afghanistan iyo ururka daalibaan ee ku saabsanaa wadahadallada labada dhinac ay yeelan lahaayeen kadib markii hoggaanka daalibaan ay dalbadeen in shirkaasi dib loo dhigo
ciidanka dalka nigeria ayaa sheegay in khamiistii shalay uu soo badbaadiyey sagaal iyo konton dumar carruur iyo rag da'wa weyn isugu jira oo ururka boko xaraam uu lahaystayaal u haystay saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in askartu ay weerareen goobo uu ururka boko xaraam ku gabado ku yaala magaalada mayduguri ee waqooyi bariya dalkaasi saraakiisha ayaa sheegay in tiro argagixisada ka mida la dilay tiro hub iyo baabuur ahna lasoo qabsaday afhayeenka ciidanka kornel sani kukasheka cosmaan ayaa v o eda u sheegay in sida uu hadalka u dhigay mar kasta oo guul noocan oo kalaah ay timaaddo uu warku meel fog gaadhayo taasoo kor u qaadaysa ciidanka dagaalamaya oo keliya maahee guud ahaan muuraalka dadka reer nigeria lahaystayaasha lasoo furtay waxaa ku jira shan nin oo da' waaweyn iyo afar iyo konton dumar iyo carruur isugu jira qaar ka mida dadka la soo daayay ayaa warfidyeennada u sheegay in argixisadu ay siiyeen cunto aad u yar si joogtahana ay ugu hanjabi jireen inay dilayaan baadari asalkiisu yahay kooriyada waqooyi balse hayse dhalashada kanada oo in muddaha ku xirnaa waqooyiga kooriya ayaa lagu soo warramaya inuu qirtay inuu dalkaasi u tegay sidii uu shirqool markaasi u maleegi lahaa xukuumadda pyongyong ayaa qirashada ku bahaysay wakaaladda wararkii waqooyiga kooriya iyadoo sheegtay in baadariga hanson lim oo ka tirsan kiniisad ku taala dalka kanada uu dembigaasi qirtay haweeney afhayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee kanada ayaa sheegtay inay baarayaan keiska baadariga lim iyadoo walaac ka muujisay xaaladda baadarigaasi haweeneyda ayaan faallo dheeraada ka bixin qirashada uu sameeyey baadarigaasi ku xiran dalka waqooyiga kooriya oo xukuumadda pyongyong ay ku eedaysay inuu halkaas joogay sidii uu shirqool u maleegi lahaa baadhayaal ka socda magaalada tuluus ee dalka faransiiska ayaa bilaabay inay eegaan walax ka mid ah burburda yuuradeed oo laga helay jasiiradda reunion oo aandhade si loo eego in lambarka ku dul qorani uu yahay kii dayuuradda maleeshiya sida layaab aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal baadhayaal ka socda magaalada tuluus ee dalka faransiiska ayaa bilaabay inay eegaan walax ka mid a burbur dayuuradeed oo laga helay jasiiradda reunion si loo eego in lambarka ku dul qorani uu yahay kii dayuuraddii maleeshiya ee sida layaab kale loo waayay bishii march ee sannadkii hore walaxdan oo dherarkeedu uu laba mitir yahay ayaa waxay tahay qayb baalka dayuuradda ka mid ah oo loo yaqaano flapiron arbacadii duraad ayaa walaxdan laga helay xeeb ku taala jasiiradda reunion oo dhacda bariga dalka madagaska meesha laga helay ayaa saddex kun iyo shan boqol oo kilomitir ka fog meeshii markii ugu dambeysay lagu ogaa dayuuraddii malaysia airlines ee nooceedu ahaa boin toddoba boqol toddobiyo toddobaatan khubarada ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in natiijadu ay tahay mid wanaagsan marka la eego qaabka iyo daldaloolada walaxdan ku xidhaya qaybaha kale ee dayuuradda
mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosta idinka imaanaysa magaalada washington safaarada soomaaliya ee dalka talyaaniga ayaa maalintii shalay ahayd gacanta diblomaasiyiinta soomaalida dib ugu soo laabatay safaaradda waxay muddo labaatan sano ku dhow ay u jeernay dad talyaani a haddaba sida ay gacanta soomaalida ugu soo noqotay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka halkaasi dadaalka u galay sidii loo soo celin lahaa ayaa ismaaciil xuseen farjar wuxuu ka waraystay muuse xasan sheekh oo ah danjiraha soomaaliya ee magaalada roome ee dalka talyaaniga walahi dhismihii haddaan u dabaaldegaynaa hadda meeshii baan taaganahay dhismihii safaaradda oo muddo maqnaa maanta gacanta soomaalida kusoo noqday iyo gacanta safaaradda saddex sano ayuu meeshan xirneyd intii ka horeysayna dayaala dayacdarri buu la yaalay meel marka maantaan soo celin haddii maaragtay ilaahay marka iyaa haystay awel awel dad baa laga ijaaray laba sideed iyo toban sano waan gartay yaa dad yaa dad shirkad talyaaniga laga ijaaray iyagii baa ku dheganaa waxay rabeen inay ka dhigtaan muxuu ahaa meel muxuu ahaa restauranti oo kale ah iyo iyo hotel camal ah marka way way diideen markii hore inay nagu soo wareejiyaan laakiin markaan dacwoonay oo maxkamad aan isla tagnay oo abokaato qabsanay ayay noo suura gashay in nalagu soo wareejiyo waan gartay marka iyaa ka ijaaray iyaga
wallahi waxaa ka ijaaray dadkii aniga iga horreeyey aniga hadda halkan waxaa joogaa laba sano wax dhiman laakiin dadkii iga horreeyey waan gartay oo aan ugu imid meesha aan ka bedelay baa ijaaray marka marka horena iyaga yaa waxaad ii sheegtay sideed toban sano qudheeda in gacanta cid kale ku haysay marka marka hore yaa gacanta ku hayay markii hore safaaradda safaarad ba ahayd meesha oo safaaradda intii dalku baaba'sanaaba iyaduna iska baaba'day safaaraddii oo dayacsir la-aan ayaa ayaa ku dhacday kadibna saddexdii sano ee ugu dambeysay ayaa laga ijaaray markay duntay oo rafaad ku jirtay way noqotay in laga ijaaro sharikadan talyaaniga ah haddaan ku weydiiyaba waxaad sheegtay dayac badani markuu ku yimi in shirkadan laga ijaaray oo diblomaasiyiinta kaa horreysay ay ka ijaareen haddaynu hadalka saad udhigtay u qaadano dayacii iminka bolada dhismiisuu yahay dayacii hadda waa baaba meesha hadda meeshii furuin baa la wareegnay moogiye waxay u baahan tahay dib u dhis complete ah maaragtay inuu dib loo dhiso oo de dee gacan weyn laga geysto oo dawladdu ay gacan ka geysato iyo ciddii kaleoo loola kaashan karo marka meel la degi kara maaha hadda furuun baan qaadanay sharaftii baan soo celinay calankiina waan ka taagnay laakiin ma aha meel lagu shaqaysan karo laakiin dee mar hadday weli dayacan tahay maxaad idinku la damacsan tihiin maxaa qorshe u haysaan haddaad la soo wareegteen annagu haddii qorsho waxaan u haynaa inaan la kaashano dawladda ama gacantanadii ay ku jirto annaga waxaana dhigaysay safaaraddii ummaddu iska lahayd baa dad ajnabi ah laga ijaaray oo ay rabaan inay ku shaqaystaan siiba sharaf darradaasaan dhigaysay annaga taasaan ka gelgelinaynay taasaan ka dagaalamaynay siina waa noo dhamaatay maanta marka dawladday u taallaa marka iyo ciddii ay la kaashan karto inay meeshan wax ka qabato abiil baan u jeedaya aniga dawladda in arrintan soo dhex galo wax laga dhiso wax laga qabto waa sugaynaa marka kaasina wuxuu ahaa danjire muuse xasan sheekh oo ah danjiraha soomaaliya u fadhiya magaalada rome ee dalka talyaaniga oo u warramayey ismaaciil xuseen farjar kadib markii dib loo soo celiyey safaaraddii soomaaliya ee dalkaasi muddo ku dhow labaatan sano
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatana minneaboles madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xilligii uu booqashada ku tegay dalka kenya ku booriyey in dowladdaasi ay la timaado hannaan wanaagsan oo sharciga waafaqsan oo ay kula dhaqmayso dadka uu soo galo tuhunka ah inuu jiro xiriir dhanka ururada argixisada ah isagoo sidoo kale sheegay in la ilaaliyo xuquuqda bini'aadamka haddaba cabdiraxmaan xuseen furre ayaa arrintaasi ka waraystay cabdirashiid axmed oo ah la taliyaha dowladda hoose magaalada minneabolis ee arrimaha bulshooyinka ka soo jeeda bariga afrika bartayna cilmiga xidhiirka bulshada isagoo ugu horreyn weydiiyey waxa arrintaasi ay ka bedeli karto booqashadii uu obama ku tegay dalka kenya
ma qabo in ay arrintaas wax weyn ka bedeli karto ama ay kusoo kordhin karto because labadii ujeedo oo safarkii madaxweyne obama uu horn of africa kenya iyo ethoobiaba uu ku tegay midna ujeedooyinka muhiimka kamayna mid ahayn arrintaas runtiina maraykanka madaxweynaha hadal unbuu u yiri maahane wax weyn oo cad oo arrintaas dowladdu inay wax ka qabataa muuna usoo bandhigin waan gartay waxaa jirta in kenya inta badan ay ku andacooto inay la dagaalamayso argagixisada oo dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaadhay markii dhanka kale laga eego haddana waxaa jira in cadaadis lagu saaro dadka islaamka ah dhibaatooyin fara badan oo xabsiyada la geeyo la xiro xilli badan maxkamadan lasoo taagin arrimahaasi maxay ka qaadan karaan dhibaatada sii jirta xaqiiqda dhabta ah siyaasadda dowladda kenya ee ku wajahan la diriridda argagixisada waxaad u moodaa inay tahay mid gacan ka geysata inay sii abuuranto argagixisada ay la dagaalamayaan inay ama sii abuuranto ama ay sii xoogeystaan ama dad badan oo aan taageersanayn inay taageero u muujiyaan ama dad badan oo dadweyne ahoo soo sheegi lahaa ayna soo sheegin baad u moodaa marka dowladda kenya siday ay ula dhaqanto dadka islaamka ah oo waddanka kenya degan gobolka costig oo kale gobolka northeastern oo kale nairobi iyo meelaha kaleba waa si macnaha aanan shuruucda dalka kenya waafaqsanayn shuruucda caalamigana aanan waafaqsanayn runtiina xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha waan gartay haddaba sidee uu macquul ku tahay in dowladda maraykanku ay dadaalkeeda la bajibaarto maadaamay leedahay waxaa jira falal ka baxsan sharciga oo dadan waxba galabsan dhibaato loogu gaarsiiyey xilliga la yidhaahdo ololaha la dagaalanka argagixisada qaabkuu maraykanku door ga qaadan karaa inuu kenya culays ku saaro xaqiiqda dhabta maraykanka waxay ka qaadan karaan door muhiima oo muuqda laakiin xilligan hadda ah ma jiro interest weyn ama interest gaar ah oo maraykanka ugu jira inay arrintan kenya ku cadaadiyaan ama waddan kaleeto oo falalkaas sameeya ay ku cadaadiyaan inoo sababtoo ah muhiimadda ugu weyna booqashada madaxweyne obama uu waddamadaas ku tegay waxay tahay maadaama xilligii gabagabada uu xafiiska banayn lahaa ay dhowdahay legacy inuu ka tago oo in meelo badan uu booqday oo wax u sameeyey iyo wadamadii uu ka soo jeeday oo bariga africa isagoona lugta marin inuu xilka ka dego waxay ku ahaan lahayd wax noloshiisa inta ka dhiman saameyn ku leh kooday ahaayeen laakiin dowladda maraykanka waxay leedahay nidaam cad oo la yaqaan oo wadamada ay rabto inay wax ku dabagasho ama human rightska ha noqoto ama sida hadda arrintan dowladda kenya oo kaleeta ha noqotee arrimahaas oo dhan mayna marinin dad umaynan xilsaarinin safaaradda maraykanka markaad fiirisid press releaseka ay kenya ka soo saarto arrimahan si taxadur ku jiraa looga hadlaa waxyaabahaas oo dhan marka aad qiimeysid ma qabo in arrintan dowladda maraykanka hadda ay diyaar u tahay in cadaadis dowladda kenya ay ku saarto inay bedesho habka ay ula dhaqanto dadka islaamka ah ee wadanka kenya waan gartay xilligii boqoshada ku joogay obama wuxuu kenya u sheegay inay qaab ka duwan oo hanaanka hadda ula macaamisho dadka tuhunsan yahay ee umuuraha laxiriirka la xiriira argixisada in ay wajahaan laakiin la raaco nidaamka iyo la ilaaliyo xuquuqul insaanka arrintaasi adiga ka macnaha khabiir ahaan ma kuu muuqataa in la samayn doono ma iila muuqato in la samayn doono sababta aan hadalkaas u leeyahayna waxaa weeye qodbadihii madaxweynuhu uu ka jeediyey meelo badan oo kenya ka mid ah marka aad isku soo wada ururisid waxay u muuqdeen qodbooyin loogu talagalay mar walba xafladda ama marxaladda gaarka ah dadka uu la hadlayo iyo xilliga uu ka hadlayo loogu talagalay laakiin madaxweynaha iyo dowladduba lamayna imaanin barnaamij qeexan oo ah inay dowladda kenya ka caawinayaan ama dhaqaale ahaan ama technical ahaan ayna kala shaqayn doonaan in arrimahan kenya ay wax ka bedesho
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid axmed oo ah la taliyaha dowladda hoose ee magaalada minneaboles ee arrimaha bulshooyinka ka soo jeeda bariga africa isla markaasna bartay xiriirka bulshooyinka waxa uu khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ugu warramaya cabdiraxmaan xuseen fure
waa tahay mar kale subax wanaagsan waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka oo idinka imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosaad noga dhegaysanaysaan magaalada washington xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john ker ayaa bilaabay socdaal shan maalmood qaadanaya kaasoo jimcaha maanta bilaabmaya ujeeddada socdaalkan ayaa xoojinta xiriirka dhaqaalaha iyo amniga iyo sidoo kale weliba sidii loo qaboojin lahaa walwalka laga qaaday barnaamijka hubka nukleerka ee dalka iran gobolka koonfur bari asia keri waxa uu booqan doonaa dalalka malaysiya singabur iyo vietnam hase yeeshee wuxuu socdaalkiisa ka bilaabi doonaa gobolka bariga dhexe wariyaha v o a bam dunkans ayaa warbixintan wasaaradda arrimaha dibadda nooga soo dirtay maxamed cabdisaneero stuudiyaha igu heliya ayaa soo koobaya
dadaal uu ku doonayo inuu ku xoojiyo xiriirka xulafada maraykanka ayaa xogaya keeri uu la kulmi doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee masar iyo qatar oo mid walba uu dalkiisa ku arki doono socdaalkiisa qaahiro ayaa imanaya xilli maraykanka iyo masar ay ka wada shaqaynayaan hagaajinta xiriirka labada dal iyadoo maraykanka uu ka soo horjeedsaday caburinta taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed mursi labada waddan ayaa qabsan doona kulan istaraatiiji a oo culayska lagu saarayo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga michel duun oo ka tirsan macadka carnegi endowment for international peace ayaa ka hadashay waxa keeri masar ku sugaya hoolanka dhabtahi waa kulanka xoghaya keeri ee masar kaasoo ah sida ay uga wada hadlayaan sawirka guud ee gobolka ka jira dagaalka lagula jira argagixisada arrimaha gudaha ee masar iyo weliba sida labada dal ay isula jaanqaadi karaan ayay tiri dalka qatarna keeri waxa uu la kulmi doonaa xubnaha golaha iskaashiga gacanka oo iyagu welwel ka muujiyey heshiiska nukliyerka ee dalka iiraan sida sharci dejiyaal maraykan ahiba ay welwelkaasoo kale a toddobaadkan uga muujiyeen tom marin oo ah jamhuuriya aqalka hoose ee koongareeska ka tirsan ayaa sheegay in heshiisku uu dadka maraykanka khatar gelinayo waxaannu xaq u leennahay in muwaadiniinteenna maraykanka aannu ka ilaalinno musiibadan oo ah dalkaas oo awood nukliyera hela cunaqabatayntii ayaa waxtar lahayd ayuu yidhi qaar ka mida falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegay in heshiiska nukliyerka iiraan uu dalalka gacanka faa'iido u yeelan karo daniel serwer oo ka tirsan kuliyadda daraasaadka caalamiga ee jaamacadda johns hopkins ayaa arrintaasi ka hadlay waxay aniga iila muuqataa haddii aan gacanka ku noolaan lahaa inaan laabqabow ka qaadi lahaa iiraan oo dib uga joogsatay hub nukliyera oo aanay awood u helaynin inay raadsato muddo toban ilaa iyo shan iyo toban sana ayuu yidhi serwer ayaa sheegay inaan u hubin in keeri uu awood u heli doono iyo in kale inuu hoos u dhigo welwelka xulufadiisa gacanka oo ka cabsi qaba in heshiiska iiraan lala galay u xasilooni darro ka abuuri karayo gobolka waa tahay taasina waxay ahayd warbixintii socdaalka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee gobolka koonfur bari aasiya iyo sidoo kale bariga dhexe waxaa soo koobayey maxamed cabdisandheere
cabdiraxmaanow haatanna barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda afghanistan ayaa sheegtay inuu dhintay hogaamiyihii kooxda taalibaan mulla maxamed cumar iyadoo sheegtay in uu wakhti hore dhintay kuna geeriyooday dhakhtar ku yaalla magaalada karaaji ee dalka bakistan haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya mursal maxamuud cusmaan oo ah suxufi ku sugan magaalada karaaji ee dalkaasi bakistan maalnimadii talaadada ahayd saxaafadda caalamiga waxaa kusoo baxay inuu dhintay hogaamiyihii kooxda taalibaan ee ka talinaysay waddanka afghanistan sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ilaa labadii kun iyo kowda kadib afhayeenka sirdoonka waddanka afghanistan wuxuu sheegay in mullah cumar uu dhintay laba sano ka hor uuna ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada karaaji ee waddanka bakistan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda bakistan oo arrinkaa wax laga weydiiyey way ka gaabsatay waxayna sheegtay inay ka hadli doonto mar dambe dhimashada xilligan marar badan bay saxaafadda caalamkuna wax ka qoreen inuu dhintay hogaamiyihii amiirkii kooxda taalibaan laakiin markan wuxuu kaga duwan yahay mararkii hore kooxda taalibaan iyo kooxda wada dowladda afghanistan waxaa uga socdaa shir wadankan bakistan marka mullah cumar wuxuu soo diray bishii hore war uu ku taageerayo shir wadahal wadahadaladaas laakiin markan waxaa laleeyahay waayadii hore wuxuu soo diri jiray cod ama wax lamid a laakiin marka ugu dambeysay wuxuu soo diray qoraal marka arrintaas baa shaki badan keeni karta kooxda daalibaan ayaa iyaduna si rasmi ah u qiratay dhimashada mulla maxamed cumar oo ka mid ahaa dadka ay dowladda maraykanku sida weyn u raadiso mulla maxamed cumar ayaa aad ugu yaraa dhinaca warbaahinta lagamana hayo sawirro badan oo muujinaya sida uu u egyahay haddaba waa nin caynkee ah mulla maxamed cumar biography ay daawaceen ururka daalibaan bishii abriil waxay ku sheegeen inuu mullah maxamed cumar dhashay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdankii oo ku dhashay wada magaalada gobolka kandahaar waxay kaloo warbixinta ay ku sheegeen inuu aabihiisi familigiisa uu ahaa dad diina diinta ka shaqeeya ama dad culamo ah wuxuu ku biiray waktigaa kadib ciidamadii midowgii safiyad la dagaalamayay mujaahidiintii midowgii safiyad la dagaalamayay markii ay baxeen midowgii safiyad ka baxeen wadankii afghanistan waxaa la sheegay inuu madaarasooyin badan uu ka sameeyey magaalada gobolka kandahaar kadib burburkii ku yimid dowladii afghanistan hogaaminayna jibullah kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxaa la sheegay mullah xamed cumar iyo koox saaxiibadiisi inay saameyntoodu aada u ballaaratay oo ay sameeyeen meelo badan oo diinta lagu barto inay maarata dadka ay saameyn ku yeeshaan intaa waxaa ka dambeeyey waxaa dhacday warloodo ama qolooyinkii maleeshiyada ahaa ee kandahaar haystay baa waxaa jirtay inay mar gabar kursadeen dadkii gabardhaasna ay kursadeen ay dileen kadib waxaa dhacday in dadkii deegaanka iyo culimmadii ay ka kaceen marka halkaas oo kooxdii la dagaalantay maleeshiyada uu hogaaminayay maxamed cumar uuna ka helay sumcad weyn intaa wixii ka dambeeyey waxaa u suurta gashay ina inuu inay qabsadaan daalibaanta oo wadanka oo dhan la wareegaan mullah maxamed cumarna wuxuu ahaa amiir ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ilaa labadii kun iyo kowdii halkaasoo ay labadii kun iyo kowdii ay weerareen ciidamada maraykanka marka ilaa hadda waxaa laga hayaa laba sawir labada sawir laftigooda xataa ma cadda inuu isaga yahay laakiin waxa hadda laga haya saxaafadda ku haysa waa laba sawir waa nin wuxuu ahaa isha bidixda wuxuu waxaa lagu sheegay nin diinta aada ugu fiic fiican afgaaban inuu ahaa nin xataa saxaafadda iyo maaragtay la hadli jiray ma ahayn marka waxa wixii ka dambeeyey labadii kun iyo kooda wixii ka dambeeyey markii la weeraray daari mataanihii daarihii maraykanka wuxuu aada u difaacay inuu saaxiibkiis xusaam bin laadin ama kooxdii alqaacida ay ka dambeysay weerarkaas intaa wixii ka dambeeyeyna lama arag mullah maxamed cumar dhimashada mulla maxamed cumar ayaa saameyn ku yeelanaysa kooxda taalibaan iyo ururka ay bahwadaagta yihiin ee alqaacida waxaanay ku soo beegmaysaa geeridiisu iyada oo kooxda daacish ay rabto in ay ku sii fido ilaa iyo afghanistan waxa kale oo dhimashadiisu ay timid xilli ay wadahadalla u socdaan kooxda taalibaan iyo weliba dowladda afghanistan waraagii labaad oo wadahadallaha u socday iyo dowladda afghanistan maanta waa la hakiyey hayeenka wasaaradda arrimaha dibadda bakistan waxay sheegtay in maaragtay dib loo dhigay wadahadaladii arrintan dhimashada darteed saameyn weyn bay ku yeelan kartaa baa la leeyahay oo wuxuu ahaa hogaamiyahan muran ku jirin ilaa wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ilaa hadda oo dhimashadiisa wuxuu ahaa hogaamiyahan muran ku jirin cadaadis badan baa kooxda daalibaan ka kaga imaanaya kooxda kale ee isis oo saameyn waqtigooda hadda dhawaanahan kule wadanka afghanistan marka waxaa la sheegaya inay saameyn weyn ku yeelan karto howlihii ururka taalibaan seena uu saxaafadda wadankan bakistan gaar ahaan joornaalka liadhow maanta wuxuu qoray in golaha shuurada taalibaan ay shireenayn ay doorteen ku-xigeenkiisa u doorteen inuu hogaamiyo
intaasina dhegaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan yahay xuseen barre aadan oona la socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a washington haddana cabdiraxmaan xuseen furaya ayaa dhinacayga fadhiya cabdiraxmaan warbixin waxaa jira aad jirta aad noo turjuntay mardhaweyd oo ku saabsan dayuurad maleeshiya ay leedahay si wanaagsan waxaa laga yaabaa dhegaystayaasheennu inay ku wareeraan labada diyaaradood ee laga kala hadlayo diyaaradda aan warbixinta ka diyaariyey waa diyaarad ku dul dhacday oo lagu riday dalka ukraine waana malaysia unbay ahayd iyadana malaysia iska lahayd laakiin ta kale ee aynu warkeenna ku sheegnay waxay tan kaga duwan tahay taasi waxay ahayd mid iskeed u luntoo la waayey oo inta ka baxday dalka malaysia ilaa iyo hadda waa labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii saddexaad bay taasi luntay tanna laakiin waxay masiibadani dhacday labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii julaay iyada laftigeedu hal sana baa laga soo wareegay waxayna ka dhacday bariga dalka ukraine waxaana lagu ku haystaa jabhadda uu taageero ruushku ayaa soo rida iyo waxaa soo riday ukraine marka labada diyaaradood labaduba hal dalun baa wada leh laakiin waxay ku kala duwan yihiin midina waa mid lasoo rido laba boqol iyo sagaashan iyo sideed qof baa saarnaa midna way ka duwanayd marka waan gartay way warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay wariyaha v o eda salaatika hoog cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya dalka ruushka ayaa awoodiisa markaasi qayaxan ku hor istaagay in qaramada midoobay ay dhisto hanaan maxkamad dembiyada dagaalka caalamiga lagu soo taago ciddii ka dambeysay weerarkaasi lagu soo riday diyaaraddaasi qaraarkan ayaa waxaa taageeray koob iyo toban ka mida shan iyo tobanka xubnood ee xubnaha ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay saddex xubnood ayaa ka aamusay halka ergeyga qaramada midoobay u fadhiya dalka ruushka fatili jarkan uu gacanta u taagay siduu u muujin lahaa diidmadiisa isagoo sheegay sida tan
Can this investigation resist the aggressive propaganda backdrop in the media?
miyuu qaraarkani iska awdi karaa waxyaabaha dacayadda ah ee markaasi dhanka dambe warbaahinta uga darayso miyuu iska awdi karaa cadaadiska muuqda ee asliyan siyaasadda ka yimid ee ah sababta dadka masiibadan keenay iyo kuwa dembiilayaasha ah in lasii magacaabo iyadoon masiibadu aysan dhicin xukuumadda ruushka ayaa diiday wararka sheegaya in diyaaraddaasi ay soo rideen dagaalyahanada jabadda oo ruushku taageera ee ka dagaalama bariga dalka ukraine iyadoo rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi toogashada lagu soo ridayna ay u badnaayeen muwaadiniin u dhashay dalka holland wasiirka arrimaha dibadda ee dalka holland france tamamans ayaa isaguna sheegaya sida tan haddii uu qof halkan uga hadlo arrimaha siyaasadda la xiriira siyaasaddaasi waxay tahay mid waxyeelo lagu gaarsiinayo xubnihii ka soo haray dadkii waxyeeladu ay soo gaadhay waana arrin aad u liidata maleysiya oo taageero ka helaysa holland australia belgium iyo ukraine ayaa si weyn u soo riixaya qorshaha ah in cadaaladda la horkeena ciddii ka dambeysay diyaaraddaasi soo riday iyadoo wasiirka gaadiidka ee dalka maleysiya leon tong oo isaguna sheegayo sida tan instead of conveying the message in support of justice and accountability, we are sending a dangerous message.
beddelkii aynu markaasi diri lahayn fariin lagu taageerayo inaynu cadaaladda la hor keeno oo lala xisaabtamo dadkaasi dembiga geystay waxaynu fariin khaldan u diraynaa dadka dembiilayaasha inay helaan xasaaniyad aan dembigooga lagu soo oogin taasoo halis gelinaysa ammaanka laamaheenna dhanka hawada ee mustaqbalka laakiin maleysiya maraykanka ayaa wacad ku maray in ruushka uusan adeegsan doonin awooddiisa diidmada qayaxan ee ah inuu qoysaska dhibanayaasha ka hor istaago inay cadaaladda u raadsadaan wixii ku habsaday dhibaatadii ehelkooda saraakiil ka tirsan guddiga amniga dalka holland ayaa la filayaa in bisha oktoobar ee soo socota ay soo saari doonaan warbixinta kama dambaysta ee masiibadii haleeshay diyaaradii maleysia ee ay ku dhinteen laba boqol sagaashan iyo sideed qof oo xilligaasi dul maraysay dalkaasi ukraine oo eedeeda la isku turtuuray aad buu mahadsan cabdiraxmaan xuseen farre oo si toosa warbixintaasi stuudiya uga akhriyeyey gabagabadii barnaamijkeenna subaxnimo aynu soo gaadhnay inkastoo wakhtigaadu inoogu yarayay haddana waxaan idinkaga tegaynaa heestii himila iyo fanaanadda yurub genyo waa anigiiyo furro idinla sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.